damiga gubinla la silay waana la hubay badiigra ilbaxa u xiran wayna garanayna ruuxii xanaaqaad u ageersan leeyahay awliya cadhoosa niman bay laabku ka cisaahay soo damaad garan dadda riinjiyada u daran hawlaad qabatay xisaabtana dabayshooda xusaa kugu tara weyna nin sigaar caddaa wuxuu yidhaha anigu waantayna kolkuu dhamaysto haddana laba midh oon tahay soo damaadka ayuu laba midh doon tahay gabadhaad kacdayba haddana gaari kula fuushay oo dhinaca kaasoo fadhiyo ruuxay garanaysa amaad guri kusoo doonatay oo lana ciyaaraysa hooyadeedna ay jirto oo weliba soo jeedo adiga iyo inantaasi waa kala xishootaan ma garatay yaaba adduunkii ka dhacay wii gammaanta ahayd dhulkii labada guri ee xitaa loo tartamaya ee xidigaha dushooda dhowaan la isku haystaa ee addoono kow iyo toban bakriisadaan la koobayna suuqaa kolkii ayu degtada buuq haddaad maqasho dayaxay tageen iyo ma tegin muranku weeyaan wadaadadii jabboodiya casrigu waa isdilayaan ilkihii rag laga daadiyay galabta sheegeen soo hadamaad garan yuri gaagariin baa la yimid hawshan oo idile isagaa wareerkaaba baday dunidii jeenada awal waa la wada dhihi jiray oo la beensaday hadda unbay xaqiiqinayaan waana la hubay amistaronba waa kii dayaxa xiid ka soo raraya luuna iyo aboolaana dhigay calaamadoodii haddaynaan inala boodin oo meel ka fiirsayanin afrikaanku baashuu lahaa waa la dhihiagaa isaga ma garan waanigii idhi markay naagtu ay faalsaysayna heede horta kaba fayga lagu joogo xidhibta loo dhubay iyo toob lasoo gaabiyo low kordhaashay alaabta markay qaatoo lacagna ay wada fitigfaatigle markay dabada sayraysa ijisiiqan weeyo hadday saynta kor u qaato soo haddamaad garan laamiga kolkay joogtay tumasho doonaysa shaqadeedii weeye haddaad fooli maqashisa jid kolkaa jiraad tin dhacday usoo laabataa waana la hubay asbax bay tiraada ayadoon kaga dhabaynayna kolkaasa ee furaysaan haddana dib u heshiisaani soo haddamaad garan kolkaasa habeenkii damar meel ku aragtay dabad waxay tirahdaan nin iyo filinka may geyne tagsiga intii lagu ritun baa xamar la geystay faanta iyo waxaa loo gadaa caanaha kulile kokakoole iyo boollo way dalmsanaysaa lacag aan ilahay naagee way cuni taqaanaaye xanjadaad usoo iibisay calashiraysaa agtaaday kasoo raamsataa sida hashaad soo haddamaad garan shaleebada kolkii laga baxay nebis ka raacday mareedkeedii goorta heshay bay kugu xanaaqday gurigooda garanaysa iyo meesha uu yahay sidii oday bara raacay oo leerka qabatiye oo dacwad loo weerartoo dabaha kaga siisay oo habarta inay maarto iyo dirar ka yaabaya werwareegaya xaafada waa ka baqayaa soo haddamaad garan markaa jilecsan iyo bootarka la isku duugayo iyo madax in dhiig lagu gandeeyo yaraha aad moodo alaabtaas waa waxa khadimay lacagahaygii jacaylku waa kasaaru noqdo wo ee baabiina kolka inaan iska ilaawandaya zaw ma aha horta waanigii gabayda kalena tiriyey joogi waanigii iri kolkaan mastasooriyin eede ya gabaygaga toosooso baan kuu faraqaya qof waliba intuu doono waa looga dhuraya maskax fiican ruux aan lahayn wuu dardaraya adoo bari ka sugayuu galbeed kaaga soo degaya miyaan kuu dhameeyaa naxwada mise badhbaadoon ma garata sidii naag ninkeedii rabto lana heshin weli ama gabadh aroos lagu wado dhari xambaaraysa ama inan iskuul loo diray oo xaafad kala aaday ama buur daqiiq laga dhigay oo shaahna lagu qooyey ama qara la shiilay oo saliid lagu macaaneeyey ama xil duwan weyn loo qalay oo rooti loo kariyey jacayl iyo wadani kaan rabaan gabay ku sheegaayo soo haddamaadka nin marqaanay waa lagu yaqaan inuu ciyaaray nin sarqaamay waa lagu yaqaan inuu wereeraay ruux waale kii soo qabtay buu dakhal ku jiidaay naagtii xun naagtii xadaa kaaga sii daranay bisaduhu inay tuugsadaan kama gadoobaan soo haddamaad garan afarta sidii xoola diday marada mawt waray jeelqaafku waa baan yahay timir ma sugayo xalwada iyo baasiya daqiiq ma isku iidaamay isagoo muqbaashada miyaan caasha kuu geliyey ma garatay miyaan caasha kuu geliyey inaan xididka sooriyo markaan sharafka doonayo intaan saxan buraan bura cusbada ugu macaaneeyo oon garaaradaydii badnaa qaar usoo kariyo oon gabay basbaas ugu daro heello ugu qoyo waa inaan bud soo qaatoo cuna idhaahdaay ma garatay dulbanaanta iyo deeqda waan kala aqaanayo rag casuumadii waa inaad subax u yeedhaay casar gaabadkii waa inaad qadada siisaay waa inay kasoo faraxashaan aqaladoodii iyo xeerada hadday kaa marshaan adiga oo jooga amay kula murmaan waa inaad ficil ka badisaayo martidoo dhan waa inaad rabeedlaaca ka qaadaayo soo hadamaad garan afartaana digtan odhan jiriyo garamtaydeba sidii madag nin taad yaro gilgelay qiiq ma kaga keenay raad bakayna waa marin jiray ciid ma kala sayray gabay kalena waan soo sidaa sida xamaalkii soo hadamaad garan yaa kubad meel banaan lala tagoo lagu ciyaaraya sidii habar sarwaal qaadatay oo laad ku kicinaysa gabay fiicanoo fiican baan anigu sheegaay yaa magaalo iyo reer baadiyu ficil dhex joogaay kolku shaararkii kaa gurto lacagna kaa qaato maxaad dhaqatay buu kugu yidhaa waayo dabadeed soo haddamaad garan yaa hadday dumarku lacag leeyihiin maba gaboobaana kol haddee qubayk iyo wejiga bootar ku cadaysay lixdankii sideed baan jiray kugu tidhaahdaaye heede jacaylkana anaa kala bartay oo wuu idaashaday gabdhahan ay ka dababoodayaan lacag ma haystaane habar kun iyo boqol haysataa la ogolaadaayo soo haddamaad garan sheekooyinkeedana waa laga dhegaystaa hadday tiraa shan baan diiday waa laga dhegaystaayo hadday tiraa cirkaan taabtay waa laga dhegaystaa hadday tiraa baddaan jeeray waa laga dhegaystaa hadday tiraa anaa kaa yar waa laga dhegaystaay gaarinimo kolkay sheegatay muranka dayniga waxaa lagu yidhahdaa bullay shaaha inoo kariyo qaxwahay samaysta hadduu moofa noqon waayo kolkaa been inay sheegtay baa lagu ogaadaayo soo haddamaad garan ayaa lagu ogaadaaye nin shukaansi doona yaqaan hadal macaankiise kolba tuu la joogo yidhaa caashaqa baanahay muraad ujeedada ujeedaana waa adigu caynkaasi waxba lama jeclaanina gabdhaha waa la sirayaaye dhallinyarada caynka u badan yaa la talin doona soo hadamaad garan yaa inaan suuqa madaxyesid oo diiday gurigooda ninba jeelle tumashaashisa waalan baheli iyada la maanaatay oo dhaar ka maraya kolkaasay ilmaysa sidii ruux basbaas gubay iyada isbalaysay maxay qaasi kaga rood soo hadamaad garan yaa maxay qaadi kaga roori naag ninkeeda cayday beriba wuu ku furayaa fariinta iyo cashuunkaad waleegaysan dhagax tuure oo bacadka taagnaa sidii ruux la soo nacay laga saxarle adiga baxshay tani ma jirteen aniguna inaan kaa maslaxa hayga dhawrine adiga isu geystay maxaad uga xishoon wey soo haddamaad gar horta gabaygaana waanigii jiriyey kow gabayga waa gabaygiisa heede waanigii ma garata sidii gabadh macaan oo xariir lagu macaaneeyey oo toob macaan qaadatay oo socod macaanaatay oo kaba macaan dhigsatay oo hadal macaan sheegtay oo reer macaanana dhalay oo guri macaan joogta oo sariir macaan iyo aroos lagu macaaneeyey oo sida galleydo macaan wada macaanaatay gabaygeedu sida fuud macaan waa macaan yahay ma garta yaa gabadh baan jeclaado jecel mana jeclaadeen haddii ay jeclaatana ma raba inaan jeclaadahay ninka ay jeclaatana lawaa inuu jeclaadahay kii aan jeclayn waa iyada inay jeclaatahay jacaylkeedu iyo keedu waa laba jeclaanood soo hadda maad garta gabadh jinaha dhudhubo waa inaan jeclaaday tunaasu janjeedhaana waa inaan jeclaaday midii jeer limadooda waa inaan jeclaaday garoobkii isoo jiidha waa inaan jeclaaday islaam baradhasidiisa waa inaan jeclaaday duqijaadka dadaisa waa inaan jeclaaday habadkeeda buurbuura waa inaan jeclaaday yaa wadaadaan jeclaaday si dharaar macawista isdi kolkii gurigeeda waagan tegay ee shaaha ii karisi haasaa waheedi kolkuu sooba madhan waaye ficirka iyo santoomada sidii uguma boobeen kolkay qaad isiin weydiba mawdku ka adigay soo hadamaadka yaa haddii suugu reer u dhigan reero alaabtooda wuxuu kusii riyoodaa isagooy jeel ku ridayaane rugta gabadhu keena ninkay raalli gelin weydaa wuxuu kusii riyoodaa ilmaha inay rajaysaayo oo raaxa la eryay dabeed kala riyoodaane hadduu oday ritigii fafay iyo saaka adhi raaco oo laba duqoodoon israbin raaskii wada joogtay wuxuu kusii riyoodaa habrihii inay isruugeen sohdamaad garan yaa cawrala riyoy anigu waan kugu riyooday reer haddaad joogto waan kugu riyooday haddaad gaari raacayso waan kugu riyooday haddaad suuqa roorayso waan kugu riyooday haddaad raashin karinayso waan kugu riyooday haddaad badarka riiqayso waan kugu riyooday haddaad rooti gadanayso waan kugu riyooday ma garatay aan kugu riyoode intaan kugu riyoonaya adiguna riyoda waa inaad ugu riyootahay labada israba waa inay wada riyoodaan labadan israbin waa inay kala riyoodaan mid hadduu wax rabo waa inuu dhan u riyoodayo koodii aan la rabin waa inuu cadar riyoodaye waa idhaho soo hadda maaskara horta gabaygaana waanigii jiriyey horta waxa weeyaan markii aan idhi afarta xidhiir shameeyaan deelka ka hadowshay soo hadda maadkara amran waxaad tidhahdaa qalbigu muufa kaa noqoyo ifrax waxaad tidhahdaa dunduma soo dhacdaa qaayo ifti waxaad tidhahdaa sidii dooligaad noqone asli waxaad tidhahdaa adigaa jeerka qurux weyne ardo waxaad tidhahdaa haddaan kala maqnaanayno waxba anigu taa kama qabo adiga yeelkaaye aasiya xawaashay gabdhaha waad u sida tahay waan ku soo nacnacayaa haddaan kuu imaadane waana sidii laba israba kala maqnaanaaye soo hadda maad garan sidii baasto ciir lagu daray oo faanta lagu qoyey ama badar galle iyo hadhuudh lagu madoobeeyey ama habar yaroo toban jira oo naasku dhagaxoobay oo daasad wadato xaraga dhan isu suuraysa quruxdaada waa sida nal iyo booc tubaaka ah soo hadda maad garan geesiyadda waa tahay ine sharafku waa saase macadku sida hooyada waad la dirartaay cayda iyo dagaalkaba gabdhaha waad ka badisaay ninkii kula hadlaa lagu yaqaan inaad dacwaysaay soo hadda maaska sida kaneecaday kaa baqan darisiya dimide feeraha ashuunkooda waad jebin taqaanaaye qofkii kumaga iyo naagaha timaha jiitay gabadha intaan caashaqay baan meeday leeyahay ninkii ila jecladan rabaa inaan bureeyay amaantaada maba sheegi kara caawa oo qure waxaa tahay macaan iyo khadhaadh laysku soo daray ama caano qaad iyo basbaas ay ku kariyeen deganaanta laafyaha markaad jagac ka siinayso bushkuleti niman bushiran gaari kari waaji horta kaana waanigi gabaygaa waanigii jiriyey kowgi waanigii aan kuu sheegaya sidii dooni bacaad lagu eriyo dhagaxa jiiraysa ama gaari socon waayadoo mooto lagu jiiray ama jiir cayanadoo bisade qaadi kari weyda ama ruux jibir haysa oo gaajo ka waay gabarya jacaylkaaga waa laygu soo falay soo hadda maad garan ilaa waan jecelahay yaa guurna waadan kaa doonayaa sida xaqiiqda ee hadallada aan kuu sheegi waa lagama maarmaanay talada haddaad yeeshido saaka adi raacdo tumasho iyo aroos raaxale baan kugu barwaaqayne aniguna fariid baan iyo deeqsi xoolale haddaad maalqabeen tahayna waa la xaraboodaay dharka quruxda badan in hadhow kugu mariimayo iminkaan kuu sheegaya caynadu yahay tobakaayo waxaan kaaga gadi baati faraq dheer soo hadda maad garan mandulahana waxay noo dhextaal gelintii weynida cadiirkiina inaan soo gadibaan dhaar ku maraya adiguna dhilqaha waa inaad nooga celisahay yaa biilkana aroortii haddaan sumuni kuu dhibo kolkaas waad jawaan leena iyo moos inoo karin soo hadda maad garan nimcada aan kuu sheegayaa habacsan dadtahay tamaandhadana waa jibin iyo baradhanaado leh anna kiishna anacad aan intaa kugu darayaa inaa handidin waanigaa ku jecel sida dhashaadii sabada maad garan ninkii dumar jeclaadana wuu yara amantahay adna waxaadan kuusoo fakeray hadalla dhaadheere midabka iyo quruxdaada waan yara hesalayna gabadhyahay casaantaada waa dhuxulamayaaga afkaagana madowgiisa waa nuuradoo kale ma garatay sidaa awadeed baan jacaylka ugu soo kacay yaa timahaygu sida ay yihiin eed cifada moodo duqunimka gabow maaha oo waa iska dhalankaiyo adiguna carruur baa sida ballaankiiyo isku qayrna waa nahay anuun baan laba gukaa weyne sanadkii daraawiishtii baan dhooci la'ahayn soo horta maad garan iyo dhalinyaro inaan nahay dadkuba way maqlahayeen inaan iyo barbaar baan nahay waan la garanayna ragga kaleba joog ha u dhan aniga mooyaane kii kula hadlana waa inaan ficil ka badiyaan haddii layga kaa dhaco waxbaan saxayan doonaayo dameer dhagax waa inaan kusoo qaylo kiciyaa naagtana ka iga qaado waa inaan ka dhuuntaayo soo horta maad garan nin lafaha buuxiyo diminta ruugaya oo luqunta hogaamiyo gadi xariiqaya hadduu kii xumaanta ku falay weliba maadmado sidii laba digaag sogil ka hadlaysku cuni maayo ma garatay horta gabaygaana waa nigii tiriye kowdii berigaan caashaqsanaana waa nigii gabayga ku tiriyey eede yaa aan kuu sheege dadda waan macanayn karaa gabayadeed iyo jeerkay ka buuxan sidii googo oo lacageed ee dadka kalena uma sheego oo waan ka qariyaa adigaas saaxiibkay oon kuu warramayo balladayso sidii laas guray baan soo burqanayaa ma garatay oo gariirka xinkiisu yuu dhagaha kaa jeexin yaa anigana dharaarahan qalbigu way rafanayay gabadh meel maraysa baan rabaa inaan jeclaadaay laakiin nin bay waalada ii durbaan tumay wuxuu yidhi haddaad caashaq tahay dheegta wada diide aniguna run baan moodaya kama dhagaysteena maanta iyo shalayt iyo darrad waanigii qaday baahidii haysay baan ka baqay inaan hunqaacay saaxiibkiisa mooye anuuba gaajo ii dilaya ninkaa inaan bureeyaan damcayayla talin doono soo hadda maad garo yaa waase saan u sheega haddaan gabadh warsan maado oon aabbaheed loo tago weliba laysiiyo oon adhiga jeel iyo lo iyo koox fardaadiibo kolkaan xoolahaygii dhanaa reero kala siiyo haddii gabadha lay diido waa inaan cadhoodaaye xididkii islaayaan waa guuldarriya ceeba haddii uu qaloocaas u dhaco yayla talin doono soo hadda maad garan yaa yaa gabadhan sajaalada qalbiga iga walaaqaysa jenig waraaqdii laga diiraydaad quruxda moodaaye qoraxda iyo sidii daamurkay wada dhalaashaay heede shaydaan la moodiyey xubnaha jalaqsanaantooda bay madax xishood kale kolkay samada eegaysay warma ibliis ayalaybaa qofkii weygiisaydaa daayaa horta waa anigii ma garatay waa anigii heesta u tiriyey oo waxaan idhi heeda aan kuu sheegaya wadaaca maxaan u dhashay laxweyne maxaan u dhashay dameere maxaan u dhashay sabab kale mooyine agooroogaaloyle raarsanaa ka soo dhicin midab gulaysidiida waxaan ahay askadayay wawrogada adeer subaxaba waa anigii idhi hawde markaan gabayga tirinayay ma garatay waa anigii idhi yaa sidii gabadh madow cas oo quruxda adyarto oo gaaban oo dheer sidii kaman la feereeyey ama habar bidaar leh oo dhakada xaadi kaga taallo ama oday malqaba soo xidhay oo guudka fidhanayo ama gorayo seetaysan oo laadka baranaysa ama dacwo sugtaadana xoolo gadanaysa ama bakaylo weysaysa oo fooda dhiganaya ama laba digaago hudheel shaar ka gadanaysa yaa doofaar hogaan lagu xidhay oo keero lagu jiray oo la xakameeyo indhaha laga saliideeyey ama xoor hangool lala dhaca weys dibirgaaya ana gabayga sidii shaha qubtay baan kaga dariyaanshaay soo hadda maad garan digaag dhalay waxaa laga lisaa baaljac muufada kolkaas shiidda waa lagu qabaystahay saabuun la dubay waa inay maraq lahaatahay shaydaan ibliis guursadaa doofil buu dhali biid oo dhan kaan ugu jeclaa tow dameer ma aha baanota ma garatay ilan gabaygu waa gabay waanigii markii aan u heesayeyna waanigii idhi alkole basbaasiyo leyn lagu walaaqiyo abukaash la dubayo sinjibii la moodiyeen cagaroo dhileeye daymada xishood kale kolkay samada ersanaa indhaheedu liiliyo sambuusha weeyeen da'deeduna ma weyne lixdan iyo toddoba sano si labada wiigiyo guga loogu darayay ilka dacawale magaasa ina gabay waanigii u tiriye naagta kowdis eedha ilan caashaqda hayeye waanigii idhi saarkii miyaad aragtay deel heley waataan lahaa kolkaadina joogtideed agtayda ka muuqatana anigu waan kuu dudaa haddaad meel kala jirtana xaggay qabataan eeda dacdii kale waxaan lahaa anigu waan soo socdaay haddaad soo farandullaysa agowaa been axdigu bentii kale waxaan lahaa jacdii kale waxaan lahaa gigitii kale waxaan lahaa fiinkii kale waxaan lahaa sidii koosdaar la dubay ama muuqada la salay dayaxa nuurkiisa leeg allowyaa kula tago magaalada kaa wado dameer socod fiican oo bacaadaga mari kariyo bideela ku saaro oo bideelana kugu xidhxidha dhankii kale waxaan lahaa dhancii kale waxaan lahaa bakacdii kale waxaan lahaa bullay taban iyo luqda iyo cilal iyo madax bog iyo gasaan gas soo beel iyo waxaa tahay qaran ridoo buushaan dhan kugu jeelahay digtii kale waxaan lahaa horta gabay heeda saarkaan filiyo gabadhii ilan kaasoo ahaayo ma garatay waanigii idhi heede inkastoo britain kolbay kaa yar dhabaaqday oy kaa muhmuhataa sidii ruux wareer qaba ee gabayada intaan jirinaya kala qorsheynaya waxaan ugu necbay kaan ku idhi aan wax guursadeen isna naagtan aan guursaday baa iiga sii darane naagtana ninkii soo arkay baa iiga sii darane ninkuna beentuu ii sheegay baa iiga sii darane beenta calaf la-aanteedii baa qaadi baa iiga sii darane wadaadkaan u geeya hasana iiga sii darane wadaadkuba kolkuu meheriye baa iiga sii darane meherka arooskeedii baa iiga sii darane arooska mashxaradaydii baa iiga sii daran mashxarada ayaarteedii baa iiga sii daran martidan usoo yaray baa iiga sii daran martidu kolkii ay qabtay baa iiga sii daran heede inkastoo sidii ruuxa dardaran aniga laywaalay khayaanada doqonimadaa iiga sii daran heede kolkaan idhi iyadiina furayay waanigii idhi saddexdii dalqadood iyo afaran ku siyaajiyo sagaalaan meel laba haysan waanigii ku furay kow horta gabaygu waa gabaya waanigii aan kuu sheege yaa sidii awr la dhaansho biyihii qaadi kari waayey ama idagu dhaleeyo dibi kawaamaya ama geel makhaayada dhisto fuudka ku casheeyey ama ari qalayo qayilayo durwaashaha usoo kariya gabaygeegu sida caashaquu beerka kaa qabanay soo hasa maad garan adduunyada xanaaq baa ka dhacsan iyo habileysa iyo qaabilina way kala xanaaqeen maraykani vietnampa way kala xanaaqaane africa iyo raduusiana way kala xanaaqaane carabta iyo israa'iilba way kala xanaaqaane gumaysiga xornimo doonka way kala xanaaqaane dib u socod wixii horu socday kala xanaaqaan soo hasa maad garan hanti wadaagga ruux taajiray kala xanaaqaane dukaanleyna raajicida way kala xanaaqaane biriiska o dhan iyo juugna way kala xanaaqaane ciyaalkana qofkii waalan bay kala xanaaqaane sow hadda ma ad garan muslimnimo iyo gaalnimadu way kala xanaaqaane jiir iyo bisadi waa inay kala xanaaqaane wadaad sheekha gabadh qaawan bay kala xanaaqaane sow hadda ma ad garan yaa habar guur rabtiyo inani way kala xanaaqaane naag masiibtay tii lale qabay bay kala xanaaqaane nin hinaasa deriskiisa way kala xanaaqaane sow hadda ma ad garan runta iyo dilaalintu way kala xanaaqaane tawrada iyo meeshaarku way kala xanaaqaane tagsiile iyo taraafiguba way kala xanaaqaane baar khasaaray kamadyeerigay kala xanaaqaane sow hadda maad garan yaa way kala xanaaqaane muusikayste foorteembaday kala xanaaqaane heesaa diftonaataday kala xanaaqaane abaarta iyo dogaadi way kala xanaaqaane mitiin qaada adigoo sitoo kororhsii doonayo ninkii qorig weydiista waad kala xanaaqdaane sow hadda maad garan yaa ballan adag hadday wada dhigtaan laba is doonaysay ka wax sugaya ka u gooyay bay kala xanaaqaane miskiin tuugsanaya kolkuu daaradda istaago canug yiri allaha kuu sahlay kala xanaaqaane ma garatay ayay kala xanaaqaane baabuur furdada jooga oo sibir xameelaya haddii roob ku soo daata way kala xanaaqaane gurigii khashiin iyo warqada laga fogay waayo qofkii gelayay minashiin biyay kala xanaaqaane ma garatay yaa ardaygii gardaran macallinkay kala xanaaqaane gaarigii rakaad badan sitay meel fuu qabanayo geerash bay hurdaan darawalkay kala xanaaqaan aniya mansadayduna kol baan aada u dirraay haddii aan canantan lawaa inay habsantahay iyada xaraga midhanaan halabsan doonay garar qallo iyo marhaba anigu beenbeene gabaygayga deelqaabka way kala xanaaqaane horta waa anigii gabaygaana waa anigii jiri kowdi ilan gabaygu waa gabay ma garatay kolkii gabadhan wiilka u doonay anoo qarboosho taajir qarboosho gabadha ina qaroonta ee wiilkayga aan la rabay inuu guursado ay keninka la ee la yidhi way dhimato way isa sunayso ee ee la yidhi biliilkaa ku doonayo waa lagu xidhaya waanigii yidhi ilaa haddaanan gabyin waa laga qaban lahaaye waanigii jirin ma garatay sidii gabay jawaan lagu riday oo dooni lagu qaaday oo buurta sheekh soo marayo xamar u dhoofaya ama garaw camuu lagu shubay xididka loo geeyey oo daanka laga buuxiyo gawiska lagu fuugay saliilyooday waxaan ka baqayay toogtaane soo hadamaad garan dunidaba intaan joogay hadal ka sheegaya waxaan ugu necbahay taan ku yidhi wiil ha guursadee kolkii naagta aanu dooni jiray sidan ma moodayne qaroonna seedigay buu ahaa beerka lagu jiediye kolkaan lacagta siinaya inanta weydiisan lacagta ha iska qaatay hadduu gabadha ii diido xariggaa la sheeg sheegayaa maba yimaadeen soo hadamaadka naagtuna wax daran bay ahayd samada loo qaadiye awal horeba way joogto geeri ma lahayne hala xidha qarbooshay ahayd dhimashadeedii soo hadamaadkaro yaa kollay suuxadin baa hayn jirtay wayga qariyeen haddii ay fayowdahay mindhaa'imo qasiiyeen iyadoo bugto igu lahaa wiil ha guursada ma garatay yaa yaa wiilkaygana anaa soo khastay maba jeclayn guri iga daaya waa kiilaha maalinaya fiide xaajada kolkaan dhawrayo dib u ilaaleeyey mindhaa sheekhii meherkaa dile waan la garanayey maad garan yaa askasta ima raadraadsateen way igu dirayaan abidkoodba hay raadiyaan waan dafirayaa ama waan inkirayaa si tuug dukaan xaday tuuryada sidaan uga gabado maba yaqaaniine baqan maayo ruux kastaba way iska celiyaay soo hadda maad gaba yaa jeerkaansa yaraa waaniga orodka dheeraaye yaa badda inaan lugeeyaan rabaa oon dul cararaaye oon sida kalluunkii dabbaal cadan ku gaadhaayo xaggee laga soo qaban haddaan jawhar koru dhaafo soo hadda maad gaba yaa gargariidka waxaa igu wacan xadhiggay sheegeen ee dambi inaanan qabin cawralaan maragu haystaay horta ma garatay waanigii keliya markii ay anaagta ka hinaasayeen waanigii gabadha qoorgooda yaadiisan garanaysa ma garatay ninka mooday gabadha iga shukaansanaya maagtii waxaan idhi heede beledkan wax sheegsheedin iyo hadalla dhaadheer magaalada dad badan baa xanaaq jaad la iibsaday yaa basaska basaska hargeysa iyo tagsigu way sudu nin huudheel gatana bacadlihii way su dudayaan haddaan dawladda hoose iyo ciidan kala gaadhin qumankiiyo xaraash la hadlayunbaa ooda loo rogiyey anna waaba leexaday sidii juugta oo kale ee bulladan jeclabaa intaa loo sanqanayaa soo hadda maad garan yaa bulladan jecla yaa intaa loo sanqanayaa saajinkii i xidhay waa yaqaanaagta kii rabay iyagaas oodu ku qoray wuu dagaalamay bentooda weeye mindhaa way isirayaan macadaalad bay igu hayaan waa shirqooltaniye yaa waa shirqooltaniye ma garatay maxayse iigu taallaa hadda a gaadhiba sidee yaa aye soo hadda maad garan ma garatay horta waanigii idhi yaa gabadhan jecladaba ragun baa loogu dawgalay aniguna gartaydaan rabaa inaan cadaystaaye fogosbaagta iyo sayjantaa luunta ii galaye dambiil dhagaxa jeeraan gurto lugayada isagoon diriru qaashaysto oon dhowda kaga saar ballantayda nimankaa kharbay joojin mahayaan soo hadda maad garan yaa joojin mahayaane gaadhiyaashu way badan yihiin suuqa marayaae tagsiga iyo laanrooballadu waxima yeelaan kuwa dawladdana fiidkiiba meel la dhigayaa sayjantadasi waa necadi iyo kii kaxaystabe soo damaad garan nusu saaco gabadhaa jira balaad u sheekaydi adigoo waddadaas ii socday kaa hormarayaane dabeedna way la tegayaan sidii macaawistoodii ma garatay gurigii cidi joogin baad aaga wareegtaa in meecaad waxaan uga baryo iyo weliga dhoodaane canshuur badan in lagu zorriyo kaambiyaalada taraafikuna inay maanti boqol ganaaxaadaba horta ma garatay waaniga ilahaaga horta gabadha baadiye joogtoo kaba maas bagagac bagagacliho baarashuuda yadaa iyo basbada oo saxkayda oo la foodiyo dhawaan iyo go buluuga ama boore iyo gacmaha caawiga buuxa reerkoodu ku bigo isbanaanadinaysa oo dhexda buurana doonta dhacarabtooda kusoo habaacuga iskaga jiiday oo barooq doonatay saako behel maar ka guraysa ama baadiha loogiyo baraarkii lumay doontay ama reerka u baahan hawsha waa boqolkaada wax ka baylahatiraysa weli goor barqadii ama iska soo horbaxdeen oo ma badidisa aayir geed markaa baxayoon bidhaanta kaa qalinay adigu badbisoo yara baashaa kale jabayaan maysaga taagtay qosta laanta ku beedan intuu baarka goosta caday dheer buladaysay sidii uu baqanayo boorka hoosiya ciidun bilaash maysaga dhowrsay labaad kala xishoonaysaa hadda waxaad adigu ma taqaana cadadku waa isbartay ma reerkii berigii iyo balligii u dhawaayay beelihii baaji laakiin waxaa loo buuxo aan ciyaarta la boodo badan see u qaban iyo hadal beenta ka fiican runna aan bar ku yeelay ma isku buufin jirteen oo ma isku buufin jirteen jawbi xaajada ma bilowday idinkoo war bislayn oo dantiinii boganin oo bacadkii qoraxdiina idin baabi'iyey oo dartiin gaadhay harraad hooyadeed bulacis oyna seed bukootay in ragbaasha ka raacay ka baaraysa dhulkaas ma ka baaqday agtii neef laay ruuxba gees ma u booday burjo ma garatay haddaasaa joogto bartaasoo baydin weyda naftaada gabadha way iska booyi oo yaxyaxbay isla bootay hooyadeedna barool iyo intay buuqaya qeelo beerihii ku dhex turtay dadna soo kiciyaan baa rag barbaar la yidhaahdo buuridooda adyaabto buriya tuuriya haysiyo odayaal wada boosoo rangool bixi haysto orodka kaa badin ayaa kugu soo bixi doona ma garatay dagaal bay kugu boobi oo baqda kaaga saaro madaxa kubashaaba beriiska kaa dhigayaan haddaadan baxsan soo ku baabi'i maysid ma garatay gabadheed baadiyaha sidaa weeye kowdhe gabadhii beled joogta iyana waan badiyay aan wax kaaga bayaasha basariga dhaweyso iyadoo buufta ku hayso bootax soo marsatay oo timaha buul ka dhigtay oo buurtay oo kor u yooday oo dharka boodada geysay oo lagahoo dhan barlaysay oo bari weyn isu yeeshay oo boorsadeeda yarayna bidixdaa ka lulaysa heedhe goorcad ceedda basgashay habeenkiina bilowday intaad baash karacday hoostaa mooga yar daaqday laamigaa barbarkiisa ma bashkaxin jirteen oo ma bashkaxin jirteen tartiib ma garatay baryo ay qari qarinaysiyo ma u baydhay shaxaad hadda waxay dhan la taqaan filim bee laa waay abowgeesa ma haysto lacagtaa bixi doonta beyteen baa ka dhimay biyo caado qabow iyo labo filimku waa kala baaday kolku jooga banaadir bareegka maysuul taago bidaxda mooga degtay nimankii bixinaya mooga qaaday biliyeti intaad baaqay sugaysay nin kale oy bar taqini baashu un makaracay bidhaanteedba mogeysay alla xaday qabatay soqatamaad kale shaniibadii barsankeeda oo dadku aad god buuxa ma ka baadhay dabe ma kugu buuqeen dadkii kani waaba mid baaba ma madaxu ka bukaa ma baadi baa ka hadlay ma biil buu ka iska mara waa un baryaaka iyo bootaanihii ma isjeeda soqatamaad kale ciil adoo labesta oo madaxii ku ballaadhay filinkii bogan maysa halkii mooga baxay balaayadii ku dhamaysay bahashii ku cintay berrina mays aragteen baryadii baabay soo hayde baahi waaba mid baaba barada naga bay nabana iyo dariiqa berigu iyo qiimiyo dafiraad ma u booday o haddii isla buusto oo beerkaa feer kaga jiito ay markaa dhiig yar butaacdan bila isbaadhulka joogo barabaallo qoraya sibaa ma u baqatay soodabaadka haddaba beledka meelha isugu bidhaantooda koreetiyo bilicdooda ha eegina juulka waa kuwa qaad farashayna lahayn barakayna lahayn dhulcan bayna ahayn adeero iskaga bay hadda haddada ka baydh kulligood isku biirto orod meelun ku buuxisa baan berigii kalena waanigii anigoo heesaya markaan gabadha jeclaa waanigeedi asbaxa subxu xaggay tagtay yaa khafaashan adduunyada dahrad maqluubaa ku gaajoode wataxmalu laskar naftu ku doonte bam bam bam anaa uriidu anta macaa ummag yarta ayna baytakum gurigiina naaday ayaydaana cajuusat lcadiima rijlaka rafiica sida digaaga ofista una beeladona kebasabiyajamal cabdi naasir wow tutile makina taras dorcano iya tonjauyenoote alla bonko bikole kono koro kodilo wow sutila kone kelino berkemek warda runaasa guurda normaale digdig ama sagaaro waagan gabadha caashaqadehe wa aniga idhi maxaan gabar uu dareeyey maxay qoladii furaashay intaan qaad guriga keenay maxaan qayeelaadu saaray habeenkii maxaan la qooqay aroortana baajiroday maxaan duurkii qawaafay jibkaygii qada ka waayey maxaan qatalmay qamuyo dibnaha isqaniinay